habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington sabti ah labayolabaatanka bisha mey sannadka labada kun iyo koobiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
magaca musharaxiintu way soo dhiigbaxeen ilaa january april ilaa nofembar diiwaangelintiibay ay ordiyeen markaa laba maalmood ayaa ayaanu ku hesheeyey alxamdulilah rabi alcaalamiin xusbi kasta laba maalmood baktinasiib baa la qaadanaya u horeyn nawcid insha allah qaadanna tii horeysay burcaan ka bilaabna insha allahu tacaala berito iyo berbera labadaan koob waan israacinayna
waa ololaha doorashooyinka somalilan oo si rasmi ah maalinta berita ah uga bilaabanaya halkaasi qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee soomaaliya oo shir ku leh muqdisho looga arrinsanayo doorashooyinka waxaad kaloo maqli doontaan toddobiyo toban kun arday oo imtixaanaadka dugsiyada u fadhiistay puntland barnaamijyadii martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida hogaamiyaasha soomaalida ayaa sabtida maanta ah bilaabay wadaxaajood lagu doonayo in lagu qabto doorasho iyadoo dib u dhaca doorashooyinka uu keenay in dalku galo mid ka mida qalalaasiya siyaasadeed ee ugu xumaa muddo sannado ah kulankan oo ahayd inuu khamiistii furmo ayaa bilowday maanta iyadoo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu kula kulmay teendha ku taalla garoonka diyaaradaha madaxweynayaasha shan maamul goboleed iyo duqa caasimadda muqdisho wakaaladda wararka a f b a oo soo xiganaysa ilawareedyo kulanka jooga ayaa warisay in kulanku uu furmay iyadoo ammaanka ay sugayaan ciidamada amisom iyo bileyska soomaaliya shirka wadatashiga qaran ee doorashada ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waa uu furmay maanta waxaa sidaasi war-saxaafadeed ku yiri afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimo ilawareed ayaa u sheegay a f b in qeybaha hore ee shirka lagaga hadlayo qodobo uu muran ka taagan yahay sida dhismaha guddiga doorashada iyo ammaanka doorashada markaa kadib oo keli ah ayaa laisla meeldhigi doonaa arrimaha saadka doorashada oo ay ku jirto taariikhda la qabanayo iyadoo aysan jirin wax muujinaya inta ay wadahadaladani socon karaan etoobiya ayaa ruqsad ay ku shaqayn karaan siisay shirkado isgaarsiineed oo ay ka mid yihiin shirkadda safaricom ee kenya fodafon iyo fodacom sidaasina waxaa sabtida maanta ah sheegay saraakiisha waxaana tallaabadan ay soo afjaraysaa keli ulahaanshihii dowladda ee isgaarsiinta dalkaasi shirkadahan ayaa ruqsadda ku helay dalab ama gorgortan dhaqaale oo ku kacaya lacag dhan siddeed boqol iyo konton milyan oo dollarka maraykanka ah sida uu a f b u sheegay brook tay oo ah la taliyo sare oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda isbeddelkan ku yimid qaybtan ganacsi ee macaashka badan leh oo ay haatan gacanta ku hayso shirkadda ay dowladdu leedahay ee ethio telecom ayaa aasaas u ah qorshaha dib u habaynta dhaqaale ee ra-iisul wasaare abi axmed abi oo u ordaya mudaxileed cusub doorashooyinka qaran ee dhici doona bisha nagu soo fool leh ayaa qoraal oo bartiisa twitter-ka soo dhigay wuxuu ku bogaadiyey tallaabadan isaga oo sheegay in shirkaduhu ay ku bixiyeen ruqsadda khidmaddii ugu badneyd taasina ay tahay fursad maalgashi oo xoogan dalabkan ama gorgortankan labaad oo qiimihiisu dhammaa lix boqol oo milyan kana yimid shirkadda m t n ee laga leeyahay koonfur africa ayaa la diiday sida uu sheegay brook oo ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda ugu dambeynna xamaas iyo israa'il ayaa labaduba guulo ka sheegtay kadib xabad joojin aan caga badan ku taagnayn oo lagu joojiyey dagaalkii socday koob iyo tobanka cisho kumanaan qof ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada khaza kadib markii ay xabad joojintu bilaabatay labadii habeennimo ee habeenkii jimcaha dhallinyaro ruuxa iyo calanka falastiin iyo kan xamaas ayaa ku damaashaaday waddooyinka magaalada dabaaldegyo caynkan oo kale ah ayaa iyana ka dhacay bariga magaalada qudus iyo guud ahaan dhulka la haysto ee daanta galbeed ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu ayaa khudbad uu telefishinka ka sii daayay ku sheegay jimcihii in uu howlgalkii militari uu weyqay awooddii ay xamaas u lahayd gantaalo inay ku tuurto israa'iil laguna dilay laba boqol oo mintidiin ah islamarkaana lagu burburiyey godadka xamaas ee dhulka hoostiisa ah siduu yidhi kooxda xamaas iyo islaamig jihaad ayaa iyana qirtay oo keliya labaatan dagaalyahaan in dagaalka looga dilay xamaas ayaa iyana waxa ay sheegatay guul iyadoo hogaamiyaha kooxdan ismaaciil haniya uu sheegay in kooxdiisu ay ku guulaysatay in iska caabiso waxa uu ugu yeeray cadowka awood iyo dhaqaalo badan wuxuuna wacad ku maray in dib loo dhisi doono wixii ku burburay khaza hay-adda caafimaadka dunida ayaa sheegtay in soddon ka mid a xarumaha caafimaadka ee khaza ay waxyeela soo gaartay afhayeenka w h o ayaa sheegtay in ugu yaraan laba boqol iyo afartan iyo saddex falastiiniyana lagu dilay dagaalka ayna dhaawacmeen dadka badan sideed boqol iyo waa sideed kun iyo shan boqol oo qof halka dhegeystayaal warkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington aynu ku horeyna xisbiga ucid ayaa ka hadlay ololaha tartanka doorashada golaha wakiilada iyo tan deegaanka ee somalilan taasi oo maalinta beri ah si rasmi ah uga bilaaban doonta gobolada somalilan warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ucid injineer faysal cali waraabe ayaa ka hadlay tartanka ololaha doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka somalilan isagoo oo tilmaamay in muddada kooban ee lixda maalmood ee saddexda xisbi wadajir ahaan ugu heshiiyeen macnaheeda ugu weyn yahay in dhaqaale ahaan musharaxiinta golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo ilaa iyo bishii noofembar ka soo shaqaynayay sida uu sheegay gudoomiye faysal cali waraabe arrinta diiwaangelinta dhaqaalena uu kaga baxay ay suurtagal tahay in dhaqaale ahaan ay haatan duruufahoodu adag yihiin horta waxa weeye jadwalkani waa jadwal annagaa gaabinayoo musharaxiintaanu kala tashanno madaxweynuhu waa fadhiyey markii la goynayey waktiga ololaha markaa musharaxiintu way soo dhiig baxeen ilaa january ilaa november diiwaangelintii bay ay ordiyeen markaa laba maalmood ayaa ayaanu ku hesheeyey alxamdulilah rabbi alcaalamiin xusbi kasta laba maalmood baktinasiib baa la qaadaa anaga u horeyn insha allah qaadanna tii horeysay burcaana ka bilaabna insha allahu tacaala berito iyo berbera labadaa gobolaan israacinayna afarta gobola kalena lix iyo labaatanka oo maalin labaad ah ayaanu insha allahu tacala israacinaynaa wax imaka ilaa hadda dhibaato aanu aragna waxa weeye dowladii hoose oo hay-ad inay de ka shaqeeyaan meel laysku imaya khayrayaha ayaa ilaa hadda aananu ka haynin burcoo lagu bilaabiyo aanu anagu nagu soo kaliftay inaan anagu hagaajino ilaa saddex kun oo dollar nagaga baxaan waxaan hayd shaqadii inuu ahaa deegaanku looganka soo qabtaa ayuu ahaa kii berbera waa kan ooy waabay waabay rusheeyeen microfoon iyo xibaanay keenin idan lacag baan u dirin hadda la yidhaaho gudoomiyaha xisbiga u cidinjina faysal cali waraabe ayaa tilmaamay in murashaxiintooda ay ku tababareen sidii ay barnaamijkooda siyaasadeed ugu gudbin lahaayeen dadka ay u sharaxan yihiin codkana ka doonayaan waxa weeye wax hadda doorashadana aada ugu fiican tahay waxa weeye dad badan baa imika isxilkalsa isxilsaaray waa sonsaf waxay tababaraysaa muraaqibiintii ayay ayay tababaraysaa alxamdulilah annagu waxaan tababaraynaa t o t-gii ninkii waxbarayey ayaanu tababaraynaa komasha wuxuu tababaraya musharaxiintii ayuu tababarayaa taasa wax tusaa in looda guntagay si ay u noqoto doorasho nabadgelya ay ku dhacdo xalaal ku dhacda waxaanu sameynaa abkaba ab baanu sameynaynaa goob kastaba markiiba wixii ku dhaca markala seexdo saddex xisba kala seexdaan markiiba kusoo dhacaysa xarumaha santar kusoo dhacaysa
ujeeddada ugu weyne laga leeyahay maalmaha ololaha doorashada ayaa ah in murashaxiintu ay bulshada taageerayaashooda ugu gudbiyaan islamarkaana ay fursad ugu helaan barnaamijkooda siyaasadeed iyo waxyaabaha ay doonayaan inay u qabtaan taasi oo macnaheedu yahay in muddadaasi ay fariimahooda ay bulshada u gudbiyaan
saddex iyo toban deegaana iyo shan iyo toban baarlamaan oo sideed iyo labaatan sideed labaatanka musharax waxay isku keenayaa inuu mid kaba keeno udyaraan saddex boqol intaasoo bas keeno bas isma kala heli maayaan intaasoo bas keeno waddadu waa ciriiri maogtaa marka taas culayskaas ilahay waxaan ka bahayna intu aynu ilaahay tala saarno subxaana watacaala ilaahay tala saarno dadkuna aanu miyirka luumine soomaali markay wax qabanayso miyirkay tuuraan hadday xita geeli waraabinayaan walbanay tuuraan marka inaan marada tuurina si ilbaxnimo ah in loo soco la is-ixtiraamo heedka la isa siiyo la ixtiraamo ee aan doon kula taashana insha allahu tacaala guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa soo saaray jadwalka ololaha tartanka doorashada kaasi oo ka bilaabmaya baalinta berrito saddex iyo labaatanka bishan aynu ku jirno ee mey kuna eg siddeed iyo labaatanka bishan kaasi oo soconaya muddo lix maalmooda khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
magaalada muqdisho waxaa saaka ka furmay kulan ay leeyihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir kulankan ayaa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyo sidii dalka ay doorasha uga qabsoomi lahayd wariyaheenna muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan goorroweyd ka soo diray halkaasi
barqanimadii maanta ayuu ka furmay shirka xarunta ciidamada cirka ee fasyooni iyadoo uu shir guddoon ka yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble shirka waxaa goobjoog ka ah madaxweynayaasha maamulada puntland jubbaland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo duqa muqdisho thaqaafadda ayaana loo ogolaanin shirka inay tagaan waana mid albaabadu xoran yihiin oo u gaara madaxda hadda ku wada hadlaya gudaha xarunta ee fasyooni hafayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo ayaa v o aad uga waramay shirka maanta ka furma muqdisho oo looga hadlaya arrimaha doorashooyinka aad iyo aad baan umahadsan tahay shirkii maanta madaxda dowlad goboleedyada soomaaliya iyo dowladda federaalka ah waa uu furmay waxaa shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxda hadda waxay ku jiraan kulankoodii gaarka ahaa iyagaa wada hadlaya laakiin kulankii waa uu furmay insha allah wixii ka soo kordha kulankaasi iyo kulamada soo socdana had iyo jeer waa idinla soo socodsiin doonaa waxaa looga hadlayaa shirkan arrimaha doorashooyinka waxaana maaragtay markan dadku ay rajaynayaan in wax weyn ay ka soo baxaan soomaalidu sidaasay wada rajaynaysaa laakiin waxay ku xihan tahay madaxda soomaaliyeed sida ay go-aan uga gaaraan arrimaha taagan iyo arrimaha khilaaf ka dhaliyey markii horeba keenay ee la xiriiray doorashooyinka soomaaliya bulshada rayidka ayaa sheegaya in shirkan uu yahay mid ay eegayaan dhammaan dadka soomaaliyeed iyo kuwa daneeya siyaasadda muhiimna ay tahay in si degan loo turhaan bixiyo waxyaabihii la isku hayay shirarkii lasoo dhaafa sida uu sheegayo cismaan mukhyidiin shaatax guddoomiyaha bulshada rayidka runtii shirkan waxaan u aragnaa shir inuu yahay midka uu ugu muhiimsanaa hadda arrimaha doorashooyinka la xiriira maxaa yeele waa fursad is leenahay waa fursaddii ugu dambeysay u baahan in laga wada faa'iidaysto madaxda meesha ku shiraysane waxaan la socodsiinaynaa in dadweynuhu ay idhahooda ku wada hayaan shirkaas rajo badanna ay ka qabaan rajadaana ay u baahan tahay in si niidsami ah ay dadka u helaan jawaab ay ku qancaan ay kaga helaan rajada shirka ay ka qabaan saas darteedna madaxda waxaan kula dardaarmaynaa in shirkan iyaga naftirkooda uu ugu duwanaado shirarkii hore ee ay geli jireen inay qaab ugu duwan ay helaan oo ay ku muujinayaan mas-uuliyad dheeraad ah iyo sidii rajada dadka ay qabaan ee kor ugu sii qaadi lahaayeen marka guud ahaan waxaan u aragnaa hadda qaabka oo shirka oo ra-iisul wasaaraha uu ku wado runtii waa qaabaa is leenahay way ka duwan tahay sidii hore waxaan jeclaan lahayn in wakti badanna shirka la geliyo oo aan bareshar badan shirka degdegsiima ah lagu sameynin islamarkaana aan lagu boodin waxa kasoo baxaa shirka ee xoogga la saaro habraaca iyo habka ku soconaya shirka inuu ahaado mid runtii ay suurtagal ka dhigi karto in dalkan ay doorasho nabdoon oo xasiloon siyaasadeed ka dhacda ay kasoo laga gaaro annagana waxaan ku biiri doonaa wixii kalaankeena iyo dadaalkeena bulshadeedka daannahay gudaha waxaan ka qabanay waxaa bannaan ka qabanaba waan ku xoojin doonaa waxaanan aada u rajaynaynaa in shirkaani uu noqdo mid guul ku dhammaado
iyadoo laga duulaya shirar hore kusoo idlaaday guuldarrooyin waxay yihiin caqabadaha ku hareereysan shirkan ka furma muqdisho waa kan gudoomiyaha bulshada rayidka cusmaan shaata caqabadaha ugu waaweyn oo aan shirka hadda asdhigi karo waxa ay tahay mar haddii shirka uu base u yahay ama asaas u yahay heshiiskii todobiyo tobanka september oon aan ogsoonnahay todobiyo tobanka september inay dhowr bilood ay kasoo wareegtay bilooyinkaasna ay dhibaatooyin badan dalka ka dhaceen oo la xiriira qaabkii loo hirgelin lahaa heshiiskii todobiyo tobanka september in ay yihiin kuwa hadda asdhihi karo waxay ku dhaqan karaan caqabad balse waxaan islee waxaan kula dardaarmaynaa ama aan soo usoo jeedinaynaa madaxda in waxyaabaha tegay aanan mar kastaba aanan la tiigsan ee laga fikiro waxa dhiman sida loo gaari lahaa taa ayaana muhiim ah waxaan isleeyahay marka waxyaabaha ugu muhiimsan oo u baahan in laga hadlo iyo in si loo xalin lahaana loo daayo in shirka gudihiisa loogu wada hadlo waktina la qaato oo aana shirka la cadaadin waxyaabihii la sixi karana shirka gudihiisa lagu saxo wixii aan markaa u baahan in wakti dheer la geliyana loo daayo waktiga dambe annagana haddaa bulshadeednahayna waxaan gacan ka geysan doonaa haddii aan la yidhaahdo sidii arrimahaas loogu gudbin lahaa oo dalka doorasho nabda ugu dhici lahayd shirkan ka furma muqdisho waxaa markii ugu horeysay amiiska looga hadlaya arrinta doorashada aan fadhin madaxweynihii mudakhileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo hadda kala socda xaaladda shirka villa soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho
weli dhegeystayaal idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington ayaad la soconeysaan habeen wanaagsan mar kale puntland waxaa maanta imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada afaraad ee dugsiga sare iyo fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe u fadhiistay arday kor u dhaafaysa toddoba iyo toban kun oo arday warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa garowga ka soo diray wariyaheena nuux muuse birjeeb imtixaankan oo ka dhacaya boqol soddon iyo laba xarumood ayaa waxaa u fadhiisanaya arday kor u dhaafaysa toddoba iyo toban kun oo ka kala socda fasallada afraad ee dugsiyada sare iyo fasallada sideedaadka ee dugsiyada dhexe wasiirka waxbarashada puntland cabdulaahi maxamed xasan oo la hadlay maanta ardayda fadhiisanaya ayaa ugu baaqay in dadaal ay muujiyaan ardayay saaka waxaad u fadhidaan oo diyaar u tihiin inaad gashaan imtixaankii shahaadiga ahaa ee aad sugayseen labaiyo tobanka sanana usoo dadaalayseen waxaannu idiin rajaynaynaa dhammaan guul siman madaxweyne waxaa sanadkan imtixaanka fadhiisanaya shahaadiga ah arday dhan toddobaiyo toban kun toddoba boqol iyo shan iyo soddon arday oo isugu jira dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe ardayda dugsiyada sare imtixaanka u fadhiisanaysaa waa shan kun iyo toddoba boqol iyo sideed arday oo ay ka mid yihiin qayb ka mida saaka dugsigan gambool aynu ka daahfurayno imtixaanka qayb ka mid ay halkan joogto dhammaan ardaydaas toddobiyo tobanka kun iyo dheeraadka ah waxaan u rajaynaynaa guul siman madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cismaan karaash oo arday badan kula hadlay dugsiga sare ee gambool oo ka mida dugsiyada sanadkan ay ardaydooda u fadhiisanayaan imtixaanka ayaa la dardaarmay weji farxadeed iyo rayrayn baa idinka muuqata waad ku kalsoontihiinoo waxay u egtahay saaka inaad halkaa ku fadhidaan inaad wada baasgarayseen oo qof waliba meeshuu doonayay uu helay aad halkaa ku fadhidaan runtii imtixaanku sida wasiirku sheegay waa kaad geli jirteen oo kale kama cusla isdejiya runtii cadaalad baynu ka filaynaa iyo sinnaan iyo maamul wanaagsan waxaan u hambalyaynayaa oo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waalidiinta ilaa labaiyo tobankaa sano iyo tarbiyadiinnii hore baa ka soo halkaa idin soo gaadhsay waxaan aad iyo aad iyana ugu hambalyaynayaa wasaaradda waxbarashada waxaa xusid mudan in sanadkan gabdhaha ay ka badan yihiin wiilasha fasalada afaraad ee dugsiyada sare ayay ka yihiin boqolkiiba lix halka wiilashana ay ka yihiin afar boqolkiiba fasalada sideedaad ayay gabdhaha ka yihiin sagaal boqolkiiba halka wiilasha dugsiyada dhexe ka gudbaya ay ka yihiin boqolkiiba lix ilaa sagaal boqol iyo toddobaatan qof ayaa ilaalin doona imtixaankan inta uu socdo nuux muuse birjeeb v o a garoowe
Mucaaurimaad hubaysan ayaa ka dhacay deegaanka wallaweyn ee gobolka Shabeellaha hoose warbixin ku saabsan dagaalkaasi waxay noo soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh
iskahorimaadkan hubaysan ayaa barqanimadii maanta wuxuu ka dhacay degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose dagaalku wuxuu u dhexeeyey ciidamo uu watay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada wallaweyn iyo ciidamada daraawiishta maamulka koonfur galbeed soomaaliya goobjoogayaal ku sugan degmada wallaweyn ayaa xaqiijiyey afar qofood oo shacab iyo ciidamada dagaalamay isugu jira inay ku geeriyoodeen iskahorimaadka tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen lama oga sababta rasmiga ee dhalisay dagaalka hase yeeshee wararka qaar ayaa muujinaya in iskahorimaadka uu ka bilowday khilaaf ka dhashay jagboynti ama bar kontarool oo ku taala degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose xaaladda degmada wallaweyn ayaa haatan degan waxaana soconaya dadaallo ay wadaan odayaal iyo waxgarad oo la doonayo in lagu qaboojiyey khilaafka ka dhashay dagaalka ka dhacay degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale haatanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaana magaalada istanbuul kusoo diyaariyey wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa brofesor cabdiraxmaan cabdiqani ibraahim oo ah guddoomiyaha xisbiga cahdi islamarkaana ka faallooda arrimaha soomaaliya oo xilligan ku sugan magaalada muqdisho kusoo dhowo marka hore barnaamijka brofesor cabdiraxmaan waa dhowahay walaal ridwaan waana ku mahadsantahay waana islaamaya v o iyo dhegeystayaasha
waayahay muqdisho shir ayaa ka furmay maanta oo ra-iisul wasaaruhu uu guddoominayo shirkan waa shir la doonayo in lagu dhammaystiro arrimaha doorashooyinka gaar ahaan shirkan golaha waxaa loogu talagalay in looga tashto arrimihii doorashada marka haddii aad eegto maxaa laga filan karaa ayay kula tahay shirkan hadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim walaal waxa weeye bacda tacab iyada oo dhibka laga soo maray aynu ognahay waxaa lagu soo laabtay qaandhadii afasione intaa ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba ku talinaysay dhinacyadu inay ismarwaagu ka dhexeeyay inay wadahadal iyo wadaxaajood ay ku xallistaan farqiga u dhexeeya siyaasadeed ama kala duwanaanshaha kaasoo aynu ognahay dhibkii ka dhashay iyo isku dhicii iyo barakicii xalku wuxuu noqday in wadahadal jidka keliya u bannaan uu yahay tii baana maanta socota alxamdulilah way dhan yihiin dhammaantood sidii lagu ballamayna wuu socdaa ilaa iyo hadda walow ihraacu uu yahay fulinta ama hirgelinta heshiiskii seventeen september oo arrintaasi u baahan yacni ka midhodhalinteedu ahayd tii marka horeba lagu kala fogaaday haddana waxaa u rajaynaynaa guul iyo inay isu soo dhawaadaan waayo jid kaloo u bannaan ma jiro oo lagu hirgeliyo heshiiska aan ahayn wada hadal waayahay cabdiraxmaan marka laga hadlayo dhammaystirka iyo jihaynta doorashooyinkii dalka ee toddoba iyo tobankii sebtembar sida aad sheegtayba marar fara badan oo horey maan looga heshiin waana waxyaabaha inta badan abuurayay xiisadihii siyaasadeed iyo isfahamwaagii u dhexeeyay dowladda dhexe iyo maamulada dalka ka jira marka la eego waxyaabihii laysku haystay ee hadda uu rabo in ra-iisul wasaaruhu uu isagu xal u helo ma is leedahay waa lagu heshiin karaa
haa waxaa waxyaabaha waxaa ka mid ah sida aadka weyn loogu kala fogaa arrimaha gedo gobollada waqooyi maamulidooda iyo gobolka banaadir marka arrimahaasi odayeel iyo mas-uuliyad dheeraada ayaa looga baahan yahay ra-iisul wasaaraha culays fara badanna xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeed iyo ka mucaarad ahaanba way saareen way iyagu dhinacooda way ka soo talaashadeen marka conditions cusub ciddii abuurta beesha caalamkuna waa u diyaar ummadda soomaaliyeedna ishay ku haysaa wax ka dhan ah oo caqabad ku noqonaya doorashada yaani marnaba marka waxaan filayaa waa run waa loo baahan yahay inay geda ka tirsan tahay jubbaland in hadda ay dawladdu gacanta ku hayso iyo ciidamada federaalku xayndaab ahaanna ay gacanta ay uga tirsan tahay ma garanaysa jubbaland dooda halkaa ka dhalanaysaana ridwaana waxay noqonaysaa aniga halaygu soo wareejiyo iyo ma garanaysaa ay adu maamuli maysid farqigaasi in dhex la isugu yimaado xeegana xeego ku noqoto ilkana ku nabadgalaan sida gobolada waqooyi oo kale baarlamaanka wuxuu soo baasgareeyey in aqalka sare oo kale waa gartay arrimaha arrimaha kale ee inta badan dib u riixayay ama khilaafyada sababtoo ah waxaa ka mid ah kasoo kow arrinta gedo doorashooyinka iyo guddiyadoodii iyo arinta amniga doorashada marka qodobadaas laftooda sidee laysaga soo dhowaan karaa ayay kula tahay aragtidaada
qodobadaasi waa qodobo muhim ah oo aasaas u ah gundhiga hirgelinta doorashada waxaa weeye horta waxay noqonaysaa ilaahayna uga rajeynaynaa in ay isku afkartaan waad ogtahay amnigeenu halku gaadhay iyo kalsooni darrada ciidanka dhex taalla iyo kala fogaanshaha iyo qaybsanaanta ciidankii qaranka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo iyagu isku hor fadhiistay magaalada muqdisho falilahi alxamdu hadda waa mid laakiin waa laga heshiiyey dabcan si ay la tahay hadda arrimahaas
ha laakiin waxa weeye waa laga heshiiyey laakiin ciidankii siduu u maamulaya ciidankii iyo kalsooni darro fara badan baa ka dhaxaysa waxaa laga filayaa markaa guddoonka shirka ahna ra-iisul wasaaraha ahna ninka ma garanaysaa maanta mas-uuliyadda qaranku dhaqada ka saarantahay iyagoo ay la maamulayaan dowlad goboleedada in uu guddi amni oo amniga dhista oo iyaguna mucaaradkuna ku kalsoon yahay iyo ummadda soomaaliyeed oo ka madax bannaan taliyayaasha hore haddii alla uu soo dhiso oo haddii alla ku roon yahay amniga laysku hadlayn karo waa talabaad in guddiga iyo dhismaheedu dabcan qayb waxay ka imanaysaa xukuumadda qaybna dowlad goboleedada marka waxay noqonaysaa in wixii ka tii horeo kale ka dhashay sida shaqaale dowladeed dad siyaasiyiin ah waa in dad dhexdhexaad ah oo ummadda soomaaliyeed dhex noqon kara oo aqoonteeda iyo biseelkeeda leh oo lagu kalsoon yahay uu commissionku noqon karaa waayo gari laba ninka mooda qosliso garsoor ciddaa u dhiibanayso haddaa ciddii marka horeba tartamaysa inay noqoto suuragal ma aha marka wixii ka dhex muuqday markii hore taliyayaal ciidan
waayahay cabdiraxmaan kowdii may ayuu madaxweynaha ku wareejiyey arrimaha doorashada iyo amnigeedaba ra-iisul wasaare roble marka dhinacyada hadda wadahadalladu ay u furmeen ee maamuladu ay ka mid yihiin iyo midoogii musharaxiinta ma la dhihi karaa waa inay ku qancaan hadda dadaalka u wada ra-iisul wasaaraha
waa lagu khasban yahay waa shirgudoon iyaguna waa stakeholders qayb bay talada ku leeyihiin laakiin mas-uuliyadda amniga qayb bay iyaga laftooda ku leeyihiin oo waad og tahay haddii isaga lagu wareejiyey wixii saameyntooday leeyihiin iyaga laftoodu laakiin kalsooni dheeraada in la siiyo ra-iisul wasaaraha waktiga la siiyo hore loo socdo ayaa muhima madaxweynuhu waa run waa wareejiyey waxaanan u rajaynaynaa inaanu uga daba iman murashaxnimadiisa iyo odaynimadiisa iyo haddii alla ku roon yahay uu u daayo ra-iisul wasaaraha sida lagu heshiiyey sidaa ahaydna caadada de xukuumaddaa leh amniga iyo hirgelinta marka biidni illaahi kariim mucaaradkuna kalsooni weyn bay u qabaan muujiyeen ifafaalaha iyo badayada ka soo baxayay ilaa xalay beesha caalamka iyo isu imaatinka deg dega ah waxaan rajaynaynaa marka in maanta brignaiskii bay ahayd iyo kalsooni dhisidii waxaa looga sii dhawaan doonaa qodobada waanu ka duwanaan doonaa waayo jiha kale ma jirto oo loo dhaqaaqo oo aan ahayn hirgelinta heshiiska farqiga meelaha u kala fogaanshaha weyn abuuraya guddii isu dhafa oo gaar u maamusha oo ay wada maamulaan ayaa kula talinaynaa tala ahaan haddaan talooyinka soo qadimo marka waxa weeye kama maarmayso maanta conclusion la-aan shirkan in lagu kala kaco sidii caadada ahay iyo ismarawaaga iyo isku dhaca waayahay ugu dambeyn ugu dambeyn maxaad ku talin lahayd shirkan si natiijo wax ku hola uga soo baxdo maxayse kula tahay marka laga hadlayo heshiisyadan meeqay qaadan karaan si heshiis rasmi ah looga gaaro hanaanka iyo jihaynta doorashada muddada faraha badan dib u dhacaysay
aada iyo aad walaal saa og tahay mandate-ka dowladdu wuxuu dhammaaday baarlamaankana december iyadu xeer ka yaalay madaxweynahana sideedii february intaaba way jiitamaysay intaa shaqadu soco ayay ahayd sidaa daraaddeed wax wal oo la tijaabiyey waa waa waa waa waxa weeyaan sababtay doontaa hal ahaato waxay kusoo ururtay wadahadal dialogue inay soomaalidu wax ku dhamaysato maanta mas-uuliyadda qaybta u weyn anugu waxaa kula talinayaa inay garab ku saacidaan kalsooni buuxdana siday u siiyeen ka dhabeeyaan kuna garab galaan ra-iisul wasaaraha waa bashar wuu qaldami karaa waana nin ku cusub siyaasadda waxa weeye dalkuna xaalad cakiran buu ku jiraa inay wax fara badan la toosiyaan isaguna tala qaateen noqdo haddii alla ku rooyaha aanu meel ku dhegin la isu soo dhowaado sida meelaha suuragalkeedu adkaa waqooyi oo kale iyo gedo in la isu soo dhowaado oo guddi isu dhafa oo gaara ay maamusho doorashadeeda laakiin haddii jubbaland oo kale tira waa lagama maarmaan oo anaa maamulaya oo ay iga tirsan tahay ma garanaysaa gacantiina ay ku hayso dowladdu iyadu mar horeba dee dalku dalkii soomaaliya wada yahay ciidankuna dee dalkiisii joogo oo aanu dal shisheeye joogin sida ay tahayna xaq ay u leedahay inay jubbaland maamusho si lamida sida puntland iyo galmudug iyo hirshabeelle iyo koonfur galbeed haddana si la isugu soo dhowaado haddiiba lagu adkaysto waxaan ku talin lahayn in jubbaland loo daayo gado haddiise ay ka maarmi weydo in wadajir loo maamulo wadajir waqooyi kama maaranto iyaguna si sidii caadada ahayd inay iskood isku maamulaan oo guddi dhaqan odayaal ah oo sida xeerka u dambeeyey baarlamanku soo qoray inay soo magacaabaan guddiga doorashooyinka oo kale aqalka sare marka
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga rofesor cabdiraxmaan toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya rofesor cabdiraxmaan cabdiqani ibraahim oo ah guddoomiyaha xisbiga cahdi kana faallooda arrimaha soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha awoodda la hidmo waa ridwaan xaaji cabdiwale oo idinleh nabadgelyo
mahadsanid ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijkaasi martida mikrofoonka nala socodsiinayey halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waxaana soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobadaynu ku soo qaadan doono aynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid a qayb kaloo ka mida sheekooyinkii ku saabsan amaba la xidhiidhay waayaha mirqaanka daaradda laambad weyn baa ka baxaysa maryay ku kaaweedaynayaan gabadhii guriga lahaydee ninkii arooska qabay iyo habaryarteed iyo maxaa layadaaye hablii la shaqaynayey dhoobadii maanta lagu macsumay isaga laftigiisana waa la masaxaya dumarkiibaa arkay hase yeeshee ninka qaawaniya cawrada way ka jeestoon xagga gidaar ka eegan
xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana ay barnaamijka inagula caweyn doonto fanaanada sahraelays
walaahi horta niyo heeskaasi de horta qisay ahayd oo qisadaasi dee horta cabdi wakti dheer bay nagu qaadanaysaa laakiin wax irman ka taataabanayaayo waatay halkan wadanka dee waa laga qaxay dadku aad iyo aad bay iskaga barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaal qoomiyado badan oo ku noola meelo ka mida geeska afrika oo ay soomaalidu ku jirto ayaa si joogta a isticmaala qaadka waxaana la tilmaamay inuu dadka qaara saamayn ku yeesho gaar ahaan haddii ay cunaan xaddi ka badan inta ay qaadi karayeen iyadoo laga soo wariyo sheekooyin iyo weliba dhacdooyin qaarkood ay mahadhooyin reebaan islamarkaana berye laga sii sheekeeyo toddobaadkii hore waxaad dhegaysateen mid ka mida sheekooyinka qaadka iyo waayihiisa oo inala wadaagay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday oo isagu hore qaadka u cuni jiray hase yeeshee haatan iska joojiyey waxaana uu caawana maxamuud inala wadaagi doonaa sheeko kale oo ka mid a waayihii mirqaanku uu baday amaba uu soo mariyey iyadoo toddobaadkii horena ay inoo joogtay maxamuud oo inta uu mirqaamay jiidhanin kadibna labadoodaba ay dhaawacyo soo gaadheen caawana waxa uu inala wadaagi doonaa dhacdo kale oo iyaduna ah waayahaasi mirqaanka uun la xidhiidha bal haddaba ka hor dhici maayo aan soo dhoweeyo maxamuud oo sheekadaasi sida ay u dhacday inoo faahfaahin doonaa nin aanu aad u saaxiibnay isagana isudhawaayn bay iga sheekeeyey saa runtaa ninku dubay buu yar tegey shirkad mala batrooni waxbuu u shaqeeyey kadibna markii uu yimid aad baa loo soo dhoweeyey dhallinyaraduna had iyo jeer way xiise gelisaa saaxiibkiisii markaa ugu dhadhowaa ayaa markaa aroosaa gurigii arooskaa maalinta loogu qada kariyey hase yeeshee markii qadadii la cunay ee wixii xigaa qaad buu ahaa sidii dhaqankii markaa ee soomaalidu lahayd kadib wuu tegey wuxuu dha war maanta xaggee qaad fiican qaad fujisoo uga qaaday hase yeeshee markii dee afartameeye nin qaadka ugu qaaday lix ay isneef ogolaayeen ayay gurigii caruuska ahaa ku soo noqdeen si fiican baa loo goglay uunsigaa loo shiday biyaha la dhigay alaabtiyo dee futsa macnaha markaad leedahay isneef ogolaayeen waxa weeye waa lix ay mirqaanku isugu baxo mirqaanku isugu baxo waayo maamaha soomaaliya nin xalaaday wuxuu qaadnaqaysiga waxa igaga daran dadnaqaysiga qaadku wuxuu mirqaankiisu soo baxaa ninkaad la fadhiisanaysa laftigiisa marka aad jeceshahay marka dad gaarun bay kugu baxaysaa mirqaankuna kugu baxaya aa marka lix nin ay isugu baxdaabay isku soo iskula soo hadheen hase yeeshee markii la mirqaamay gel hore dee qaadkuuba sheekadu macaaneya ka dambe waa laysla xasilaa laysla aamusay ayuu ninkii kulayl dareemay waa nin qaadka ka raagay lix sannadood muu cunin saaxiibkii uu afka u yiibay wuxuu waree dhaha ragbihiisuu ka sheekeeyaa dumarna balaadhahoodii waniyo dabbaa la sulib aad baan u gubanayaa tala dhowbay markiiba siiyeen waan kulaaday buu wataa waxa la waar waad mirqaantay qaadkaad ka raagtay orodo xamaamka gal biyo yar isku soo rog bay ku yidhaahdeen hase yeeshee ninkaa markaa way jebiyeen biyo taangigu babinayo oo dabayshu giraacday oo sagaalkii mar si xilli qabowna lagu jawaabo dhakada iskaga keen ninku afar shay baa la yidhahdaa wuu xidhnaa garan iyo nigis iyo macawis iyo shaadh waxa uu soo qaatay halkii shaadh oo keliya ta ayuu galbaad soo geliyey hase yeeshee markuu soo baxay wuxuu soo maray wuxuu soo maray isisoo qaboj haa markuu gubaystay buu soo baxay oo wareeray qabowgiina ku dhacay qabowgiyo kuleelkuna isma qabtaan waxaa la yidhi markaa sida xaqiiqda dumarkii ayaa daaradda laambad weyn baa ka baxaysa maryay ku kaawadaynayaan gabadhii guriga lahayd ninka arooskii qabay iyo habaryarteed iyo maxaa la yidhahdaa hablii la shaqaynayay dhoobadii maanta lagu macsuumay isaga laftigiisana waa la masaxaya haye wuxuu sameeyey dumarkiibaa arkay hase yeeshee ninka qaawaniyo cawrada way ka jeestoon xagga gidaar ka eegan su-aal bay markaa isweydiinaa miyaanu kii maanta ahayn bay sii lahaayoo dhegtaygiga sii dhacaysay buu baa laydhaa kadibna waxaa dawa istagi oo maxanuun baa u qabsadaa dee haa inankii maxaa helay bay dee leeyihin ina ninkii maantana sidaa agtii loo qubeynayay imakana sidaa yeelay dee sidaa runtaa waa arrin aad u cajiiba waa ninkii dhammaaya maanta dabka loo galay ee daraaddii casuumadaha iyo waxaanoo dhanba loo galay ay daraaddiiba guriga badankooda u joogeen dabcan kadib markaa waxaa dhacday inuu qolkii galay uu asxaabtiisii ay isjeclaayeen u galay sida runtaa mar qulata waa qosol aad loogu qoslay waar maxaa dhacay waar mayahaagi maya alla suliha ku soo dad markaa garoo waa qaawan yahay markaa uu galay wuu qaawan yahay markaa uu galay shaarkii mooyaane macawiis ma xidhnaa dee alaabtiiba waa bannaanka haye kadib wuu soo noqday wuxuu soo maray haddana dumarkii caqligiisii qayb ka mid oo weli qaladkii u shaqaynaysa waxay keentay inay dumarkii raalli geliso isagoo weli qaawan wuxuu yidhi baa leeyihi kuskusba bilis iga raalli ahaada walaal mar dhowatole anigoo qaawan baan idin hormaray ilaa iminkana wuu qaawan yahay markaas runta garaoo isagiina muu garanin inuu inuu cawradiisa soo asturto markuu qolka galay nimankii uu u galay ee uu la fadhiyeyna may garanin inay mara siiyaan ee isagoo sidiisii ku soo noqday ha dee si kedisaaba u cararay qofkii isma taagayo sorta markuu mirqaansan yahay markaa taase taasay ahayd yana dhacda dhacday bay ahayd oo mirqaanka ka mid ah way badan yihiin waxyaabaha inta badan dhaca marka tusaale ahaan oo kale qofku uu ka raago qaadka ama aanu muddo badan cunin dabcan way kala duwantay qiyaastii qofku markuu si joogtaa u cunayay markuu intuu muddo ka raagay uu mar cuno ama uu markii ugu horreysa cuno dabcan way kala duwan tahay waxaana keenta had iyo jeer qofku qiyaastii uu cunayay haddii uu ku dhaafo maalintaa uu la kulmo xaflad iyo waxyaaba noocaasa aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday oo sheekadaasi inala wadaagay dhegaystayaal sheekooyin kale oo maxamuud la kulmay amaba goobjoogu ahaana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska ee soo socda markanna waa xubintii haalabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mid a waraysi ay barnaamijka caweyska siisay fanaanada saare axmed cabdilaahi oo ku magac dheer sahre elays waxaanay dhegaystayaal haddii aan dib idii xusuusiyey barnaamijkii hore ay inoo joogtay iyadoo fanaanadu inooga warantay qhasiidooyinkii ugu dambeeyey ay soo qaaday iyo weliba heesta nasiib caawana waxay inala wadaagi doontaa heesta haygu nicin hantila'aan ee ay wada qaadaan iyada iyo fanaanka yaasiin axmed digfeer iyo weliba heeso kale oo iyagana ay muddo hore soo qaaday waxaanay marka hore inoo sharaxaysaa sida ay ku timi iyo weliba goorta ay soo baxday heesta haygu nicin hantila'aan walayniyoo heeskaasi waxay ahayd markii aan anigu aan fanka bilaabaybay ayuunbaan la kowsaday abwaankii maxaan kudhaday sameeyey ilaahau naxariistay cabdi kaamil cawaale ninkii laxanka saarena uu dhintay isaga lafteedu digfeer waxaanigu nicinaan tilaan isagaan wada qaadi jirnay marka maxaa la yidhahdaa dee mudday ahayd dhowr iyo labaatan sana laga jooga labiyo labiyo labaatan sana meelahaasaa laga jooga markii heeskaa la sameeyey aniga laakiin waa heesihii igu horreeyeyaan qaado waxay dhahdaa shalay unbay ahayd labiyo labaatankaasi hawarniyo shalay unbayd oo markaa shagatoo labadii kun saddexdii markaan halkan shaleemada aan ka heesayey aniga digfiriya wada heesanada waata youtube ku jirto anigoo uban dhuubanoo yaro dabeetana waxay dkolley isma wada yaqaanaane waxay odhanayaan kolley waa islaantii oo dunya horeysa u heesi jirtay labadii kun iyo saddexdii bay ahayd markaana heesayey ma garatay shalay unbay ahayd laba kun iyo saddexdaasi shalay unbay ahayd aad iyo aad laakiin waa la iska weynaanayaa kolley bedelan sidii lama ahaanaya
waagag ereygaasi saar ha igu nicin hantila'aan qiyaastii waxa weeyaan saboolnimo ama caydh haygaga tegin oo ha igu nicin walaahi horta niyo heeskaas dee horta qisay ahayd oo qisadaasi dee horta cabdi wakti dheer bay nagu qaadanaysaa laakiin wax irma ka taataabanayaayo cabdi kaamil cawale waatii wadanka waatii halkan wadanka dee waa laga qaxay dadku aad iyo aad bay iskaga nimco badnayd markii halkan wadanka laga qaxay dabadeed baan anigu fanka ku biiray dabadeetana habeenkii la samaynayey marar dambe ayaan abwaanka yaro weydiiyo adigu qiso ah dee nin gabadhiisii jecel dee marka dadkuna waxba may haysanin oo dee waktiga aad isaga nimco badnaa marka heeskaasuu ka sameeyey haygu nicin hanti la-aan macnaha hanti ma haysto anigu dee hanti ma haysto ee adiguna hanti haygaga tegin dee hanti la-aan haygaga tegin macnaha waxba ninkani ma haysta hay odhanino haygaga tegin weeyaan macnaha gacan madhnaan haygaga tegin gacan madhnaan haygaga tegin adduunyada waa la helaa maxaan ku dhahdaa kii fakriga shalay toole ahaa waa maanta dhergaya kii buuxay baa beri fakri noqonaya markaa haygaga tegin buu leeyahay hanti haygu nicin haa hanti la-aan haygu nicin hilba ciida ku siisaa hanadoo dhibaatiyo hamuunkaama reebaan hanadow dhibaatiyo hamuunkaama reebaan macnaha adduunyo haddii maanta walaalkaa xitaa adiga shanta maal adduunyo ku siiyo inaanay waxba kuu taraysoomeen waxba kuu qabanaysoomeen waxaad adigu haysato ayaa wax kuu ah ama qofku wuxuu shaqaystay baa wuxu ah marka hayntiiyo maalkuna hadhwareega weeye oo la helaa la waayaa weyaan markaa waa la helaa la waayaa haa maanaha adduunyada lacagta marna waa la helaa marna waa la waayaa shaksiyadda iyo qofkaa jiraya absolutely haa waxa weeyaan qofka bini aadamkii isma bedelo laakiin hantidu way dhammaataa marna wuu helayaa marna wuu waayaa marka qiso waxay ahayd waayaha la jaan qaadayso abwaanka la xidhiidhay bay ahayd haa koley abwaanka abwaankaa qisada koley wuxuu ka sameeyey koley isagaa garanaya inkastoon rabay inaan aad u weydiiyo anigoo rabay inaan si fiican u weydiiyo oo diwadnigii aanu wadanka ka yimid xaggaa etoobiya marka aduu koleyba turjunkeeda iska waa noocaasun
waa si wanaagsan aan hore uga sii soconno sahra sugaantaada kala duwan iyadana hees kaleo iyadana aan xiliyadaasun xoogaa kasoo dambaysay laakiin haddana iyadana mid ka mid a heesaha aadka marka saare axmed cabdilaahi saare ila isla xasuusto heesaha inta badan dadka niyaddooda kusoo dhacaya ka mid a sida damal harweyn oo daaliya ku yaal hawd heestaasi damal iyadana geedkaa weyna la harsanaya nooga waran wallaahi sida damal harweyn oo daaliya ku yaala hawd ama degal barwaaqaa indhuhu kaama daalaan horta waxay ii sameeyeen nin la yidhaahdo xamse mahdi jaama oo maxaan ku dhahday abwaan igu qaaliyaa xaqiiqdii oo dadkii markii aan wadanka yimid aadka igu soo dhaweeyey buu ka mid ahaa aad baan isagana u salaamayaa ninkaas ii dhiiba laxankana waxa sameeyey cabdicasiis jabaan baa sameeyey inanka maniistaa oon isku koox nahay baa sameeyey marka heeskaasna waxa weeyaan waa hees jacaylah dee kolley dad dadweyne way garanayaan kolley intii garanaysaa hinta kalena iminkay nala dhegeysanayaan ha
dultagin oo uhurukiyo habeenkii yaanka dultegin oo uhurukiyo habeenkii sida ubaaxaa dayradi labadaba ku daawadaa labadaba ku daawadaa yaanka dultegin oo uhurukiyo habeenkii yaanka dultegin oo uhurukiyo habeenkii sida ubaaxa dayradi labadaba ku daawadaa labadaba ku daawadaa kolba sideedu daadeen adigiyo dadnimada kolba sideedu daadihin cadna dayrayade naftana dhadee tahay cadna dayrayade naftana dhadee tahay adigiyo dadnimada kolba sideedu daadeen adigiyo dadnimada kolba sideedu daadihin
damalkaa weyne aan indhuhu ka daalaynin haa sida dabalo harweynood aliga ku yaala hawd ama degal barwaaqaa indhuhu kaama daalaan yaan kaa dul teginoo duhurka iyo habeenkii labadaba ku daawada haa sida ubaxa dareed labadaba ku daawada hahe waa hees iyaduna aad iyo aad isugu tumatay oo aad u wanaagsan aad iyo aad qaybo kaloo waraysiga ka midana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaana barnaamijyada dambe ee soo socda guud ahaana toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeennii tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
duufaanka gacaniya dambayle cishqiga iyo daruurihii jacaylka igu soo daaye duufaanka gacaniya dambayle cishqiga iyo daruurihii jacaylka igu soo daaye kuna dayn karaaye daymadadiyo qudha kuna dayn karaaye daymadadiyo qudha mubaaragtiidadan caasho qadabqanaya caasho qadabqanaya kuma dayn karaaye daymadadiyo qudha kuma dayn karaaye daymadadiyo qudha mubaaragtiidadan caasho qadabqanaya caasho qadabqanaya cadna dayrayade naftana dadee tahay cadna dayrayade naftana dadee tahay adigiyo heestaasina dhegaystayaal waxay gebagaba u ahayd barnaamijkii cawayska washington waxaana soo diyaariyay halkanna ka soo jeedinayay cabdixakiin maxamuud shirwac halka aad nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa si toosa magaalada washington haatanna aynu idiin dulmarno qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa hogaamiyaasha soomaalida ayaa sabtida maanta ah bilaabay wadaxaajood lagu doonayo in lagu qabto doorasho iyadoo dib u dhaca doorashada uu keenay in dalku uu galo mid ka mida qalalaasihii siyaasadeed ee ugu xumaa muddo sannado ah kulankan oo khamiisii ay ahayd inuu furmo ayaa bilowday maanta iyadoo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu shir guddoominayo uuna halkaasi teendho ku taalla garoonka diyaaradaha kula kulmay madaxweynayaasha shan maamul goboleed iyo guddoomiyaha magaalada gobolka banaadir wakaalada wararka a f b oo soo xiganaysa ilawareedyo kulanka jooga ayaa warisay in kulanku uu furmay iyadoo ammaanka ay sugayaan ciidamada amisom iyo bilayska soomaaliya qoraal ka soo baxay xafiiska waa qoraal uu soo saaray afhayeenka dowladda maxamed ibraahim macalimo ayuu ku sheegay in shirkaasi u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uu maanta si rasmiya u furmay ilawareed ayaa u sheegay wakaalada wararka a f b in qeybaha hore ee shirkan lagaga hadlayo qodobo uu muran ka taagan yahay sida dhismaha guddiga doorashada iyo ammaanka doorashada markaa kadib oo keli ah ayay sida ay wakaaladu ku waramayso waxaa la isla meel dhigi doonaa arrimaha saadka doorashada oo ay ku jirto taariikhda la qabanayo doorashada iyo sidoo kale iyadoo aysan jirin wax muujinaya in wadahadalkani muddada uu qaadan doono haatanna gebagabada idaacadda inagoo soo gaarnay waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanada nimcadireen codkaasi fanaanada nimcadireen wuxuu gebagaba u yahay idaacaddii fiidnimo oo idinkaga imaanayay v o a washington idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed bashiir cabdiraxmaana waxaana soo saaray maxamed cabdi sandheere tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo